galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington
waa maalin isniin oo bisha abriil sanadka labada kun iyo koob iyo labaatanka ay tahay lix iyo labaatan waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo boggan internetka ee v o a somaly com
qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacadeena galabnimo waxaa ka mid a xaaladda magaalada muqdisho oo maanta inta badan deganayd waxaan idin haynaa wararkii ugu dambeeyey farmaajo ama hanoo tanaasulo ama waddankaasaga baxo annaga rayadaa nahay dagaal ma rabno doodna ma rabno annagaa meelaan ku wajahana ma aqaani waa iska socdaa wallaahi cadiim ilmihii aan la baxaa xalay dagaala igu dhacay haddana waxaa meela u socda ma ogi allahu yaclam waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan warbixin ku saabsan dadaalada socdo ee la doonayo in lagu qaboojiyo xaaladda magaalada dowladdu waxay aaminsan tahay in wadahadal iyo is-afgarad uu yahay jidka ugu habboon ee wax kasta lagu xallin karo howshaas oo aan bilaabay anigoo rajaynaya in aan ku guulaysan doono insha allah waxaan ugu baaqayaa dhammaan shacabka soomaaliyeed in aan ka wada shaqayno xasiloonida iyo nabadgelyada dalkeenna gaar ahaan magaalada muqdisho qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaad dhegaysan doontaan marka horese warkii dunida iyo jacfar kuukay
xafiiska qaramada midoobay ee soomaaliya ee magaciisa loo yaqaano unsom ayaa sheegay inuu aad uga walaacsan yahay rabshadaha ka dhacay magaalada muqdisho shalay iyo xalay iska horimaadyada ayaa dhex maray ciidamada dowladda iyo ilaalada qaar ka mid a musharaxiinta madaxweyne qoraal kooban oo unsom ay soo dhigtay twitter-ka ayaa lagu yidhi waxaannu ka walaacsannahay rabshadaha ka dhacaya muqdisho waxaannu ku baaqaynaa deganaan iyo isxakamayn heerka ugu sarreeya ah oo ay muujiyaan dhammaan dhinacyada rabshaduhu xal uma ahan ismariwaaga siyaasadeed ee hadda waxaannu ku boorinaynaa dhammaan dhinacyadu in ay si deg deg ah dib ugu laabtaan wada hadallada waxaa sidoo kale hore baaq kan la mid ah xalay u soo saaray safiirka midowda yurub ee soomaaliya nicolas barlanga oo ka codsaday dhinacyadu inay muujiyaan dulqaad waxaanu sheegay in loo baahan yahay in la ilaaliyo hay-adaha dowladnimada iyo wada hadallada waxa uu ku goodiyey in lala xisaabtami doono kuwa ka mas-uulka ah rabshadaha dhinaca kale xaaladda magaalada muqdisho ayaa maanta degan hase yeeshee dhinacyadii shalay dagaalamay ayaa weli kala jooga goobahooda ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble oo xalay hadlay ayaa sheegay in uu aaminsan yahay in wadahadal keliya lagu xallin karo xaaladda taagan isagoo tilmaamay in dadaalada wadahadallada uu isagu horay u bilaabay ay xukuumaddu sii xoojin doonto islamarkaana uu ku rajo wen yahay in dhammaan tabashooyinka jira guul iyo isfaham laga gaaro wararka laga helayo wadanka nigeria ayaa sheegaya in weerar ay kooxa mayal adagi ku qaadeen ciidamada dalkaasi ay ku dileen tobanaan askari oo ka tirsan milatariga nigeria hub fara badanna ay ku qabsadeen ugu yaraan koob iyo soddon askari oo nigeriyana ayaa la dilay markii dabley taabacsan ururka isis ay weerar gaadmaha ku qaadeen kolonyo ciidan ah oo galbinaysay hub maleeshiyada ayaa sidoo kale xero taraar ku samaysay saldhig ay ciidamadu leeyihiin oo ku yaala gobolka borno ee waqooyi bari dalka nigeria sida ay la wareedyo dhinaca milatariga u sheegeen wakaaladda wararka e f b isniintan maanta dagaalyahano ka tirsan ururka dowladda islaamka oo saaran qiyaastii labaatan baabuur ayaa duhurnimadii maanta weerar ku qaaday kolonyada milatariga ah oo marayay deegaanka maynoog ee ku dhow maydaguuri oo ah magaalada ugu weyn gobolka borno taasoo xudun u amintadiinta sarkaal ka tirsan ciidamada ayaa wakaaladda wararka e f b u sheegay in ay weerarkaasi ku waayeen koob iyo soddon askari oo uu ku jiro hogaamiyahoodii oo gaashaanla dhexe ahaa ilaha u waramay wakaaladda ayaa sheegay in dableydii weerarka soo qaaday ay qaateen hubkii ay ciidamadu galbinayeen iyo laba gaadiidka gaashaamana ka hor inta aanay cagta marin xero ciidan oo ku taalla bannaanka maynoog taasoo ay qayb ahaan dabqabadsiiyeen turkiga ayaa isniintan maanta maxkamad soo taagay boqol iyo sideed siyaasiyiin kurdiyiina oo lagu eedeeyey inay kaalin ku lahaayeen mudaaharadadii dhacay sanadkii labada kun iyo afar iyo tobankii ee dhimashada badan sababay kuwaasoo qarxay markii mintidiin ka tirsan ururka dowladda islaamku ay cagta mariyeen islamarkaana qabsadeen magaalada kobani ee dalka suuriya dacwadda ka dhanka ah xubnaha hadda iyo kuwii hore ee xisbiga kurdiyiinta ee h d b oo ay ku jiraan labadii hogaamiye ee hore ayaa ka dhalatay mid ka mida dhacdooyinkii baanaa ee dagaalada siiriya ee tobanka sano jirsaday soddon iyo toddoba qof ayaa ku dhintay mudaaharaadyo rabshado wata oo lagaga soo horjeeday howlgalka ciidanka turkiga ee dagaalka kula jiray ururka isis ee gacanta ku hayay magaalada ku taalla waqooyiga siiriya ee ay kurdiyiintu ku badan yihiin dagaalyahanada daacish waxaa magaalada kobani bishii janaayo sanadkii labada kun iyo shan iyo tobankii ka saaray xoogaga kurdiyiinta suuriya ee uu taageero maraykanka kuwaasoo turkigu uu si rasmi a ugu aqoonsaday argagixiso dacwad ogayaasha ayaa ku eedeeyey boqol iyo sideed eedeysane inay meel kaga dhaceen sharafta dowladnimada iyo dembiyo kale oo ay ka mid yihiin bililiqo iyo dil xeerlaalayaashu waxa ay diyaarinayaan dacwad gooni ah oo ka dhana xisbiga h d p taasoo ay ku doonayaan in xisbigaasi lagu kala diro islamarkaana ku dhowaad toddoba boqol oo ruuxoo xubno ka ah looga joojiyo in ay muddo shan sano ah wax kaalin ah ku yeeshaan siyaasadda dalkaasi turkiga
mahadsanid jacfar kuukaay oo warkii dunida noo akhrinaya ayuu kaasi ahaa xaaladda magaalada muqdisho ayaa maanta deganeed marka loo eego iskorimaadyadii shalay ka dhacay oo xiray wadooyinka dadweynaha magaaladaasina ku abuura walaac ciidamada isku soo horjeeda ayaa weli ku kala jira dhufaysyadii waxaana dadweynaha magaalada ay ka cabsi qabaan caqabadaha uga imaan kara haddii iskorimaadyadu ay sii socdaan warbixinta muqdisho waxaa kasoo dira wariyaha v o eda cabdulqaadir maxamed cabdulle maxaa odsanayna walaalahayn macaanka ee inaa naga dhaafaan waxaan jugtaan jugtaan kama ayna ununku meelaan kasoo barakacnay sheegayaa shacabka soomaaliyeed xala waxaa seexana masaajid hadda waxaan ka kacownaa xaafadeenna oo howlgaaga oo isgoyska dabka eh dadka degan muqdisho qaarkood hale ma aysan afurin waxaana dushooda ka dhacaysay daryanka madaafiicda iyadoo rasaas xoogan laga maqlaya qeybo badan oo ka mid a magaalada muqdisho dagaalka wuxuu ka dhacay saddex jaho oo kale ah aagga mirinaayada agagaarka debka iyo sayidka iyo inta u dhaxaysa isgooska kilomitir for iyo madaxtooyadii hore cabdiqaasim ee degmada hodan dadka danyarta ayaa bilaabay inay ka barakacaan xaafadii ay deganaayeen iyagoo qaarkood warbaahinta maanta kula hadla wadooyinka magaalada xilay kusii jeedeen duleedyada muqdisho maxaa odsanayna walaalahayna macaanka ee inaa naga dhaafaan waxaan jugtaan jugtaan kama ayna ununku meelaan kasoo barakacnay sheegayaa shacabka soomaaliyeed xala waxaa seexana masaajid hadda waxaan ka kacownaa xaafadeenna oo howlgaaga oo isgoyska dabka eh dhibkaas waxaa noo keenay waa farmaajo madaxweyne aan rabnay oo habeenkii la dooranayo aan u soo jeednay ilaa salaada subax ay ahayd haddana inuuna barakiciyo ah ilaahay noo gartay farmaajo ama ha noo tanaasulo ama waddankaas haga baxo annaga rayadaan nahay dagaal ma rabno doodna ma rabno annagaa meelaa ku wajahana ma aqaani waa iska socdaa wallaahi cadiim ilmihii alla baxaa xalay dagaal ay ugu dhacay haddana waxaa waay meela u socda ma ogi allahu yaclam danaa nagu khallaftay inaan baxno gurigayna ka tagno
meeshan waxaan ka codsaynaa madaxweynaha dowladda soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo dadkii shalay doortay baan nahnay dadkii u soo baxay aan nahnay dadkii u daalay u ordayaan nahnay dowladdeenna shalay saan u garab taagnaynaan hadda u garab taaganna waxaana ka rabnaa madaxweynaha qolo walba waa afarta sano waa maaragtay qofba maruu ku guulaysanayo nasiibkiisa inuu ku nasiibsado oo doorashadii waddanka geliyo ousan gadaal noo celin madaxweynaha shalay dowladdeenna waa taageersan haddeerna waa taageersannahay waxaana ka rabnaa inaad tartiib oona xabad qoriga afka lagu raado xabad waa ogtay meesha maanta xabar ay geyday haddeeray maanta soo iftay qof maaragtay dadku waa iska danyar nin walba ilmihiisa maraykankuu jira annaga ilmahana dalkay joogaan guryaha buurshaan kula hoyanaa inay ilmihiisa ilmahooda keensadaan ninkii daacada waddanka wax u qabaaya bal horta noola yimaada darisaan lala soo noqdo laakiin ilmahaygaa dabadda geysa ah adaan gurigaada jajabinaa cid aan ka aqbalayna ma leh taasna waa ka soo horjeeda cid aa ugu kaalmeeyaheennana male maaragtay nimanka oo iyagana waddankeena dagaalka ku furay oo musharaxiinta ah mana ka yeelana saasna ku dooran mayno haweenka kula ganacsiga magaalada muqdisho ayaa iyana dareen xoogan ka muuja dhiilada colaadeeda ka soo cusboonaatay magaalada kuna baaqayn dagaalka ay joojiyaan dhinacyada isku haya arrinta siyaasadda
naga daayaan xabadda waxaan nahay hooyooyin caruur maataan ka bixi karin dalka dhibaatada ay nagu dul haayaan ciidanka soomaaliyeed oy xadgudubka hanaga joojiyaan ma qixi karno waa soomannahay dhibaato ma xamili karno hanaga joojiyaan dhibaatada nabadaan ku baaqaynaa
marka maxaad qabata adiga aniga waxaan hooyo soomaaliyeed caruur dalka joogto kama bixi karo dagaalan kama bixi karno ganacsigaa ka warsa u saameeyey ganacsiga dhibaata waxaa waaye wax magaaladu isku socda male meel walba dhufaysaa ka qodan xabadaanin kala soo jeeda annagana dad maataan ku dhex mari karinaana
sidee ku soo gaartay goobtan ganacsi iyo gurigaagii maxaa saa ka arkaysa wallaahi maanta xaaladda dhufayskaas kasoo horjeedaan arkeenaa laakiin xala waa ku siganay ilaah naga badbaashay meel walba xabada ka dhacaysa waddankana nabad ma aha saatana sidaan rabno maaha nalka daayo mid ka mid a dadka ku nool magaalada muqdisho ayaa sidan u sheegay v o eda qaab xal ah waxaa waaye waxaan hadda maqlayay kaamarooyinaalasa jabshay guryaa la fuulay yaa laga jabshay baabuur la gubay oo la leeyahay yaa la debin yaala baabuurka ma ninbaa iskale mise mise qarankaa iskale xoolaha waa la qabtaa waa la xafidaa dadka dadka dagaal gelinayaana waa inay muuqaf adag iyo fakar laga soo shaqeeya leeyihiin hala dagaalama war maaha waxaa waaye dadka ha loo turo habaar baa ina ku dhici doona bil soonqaad waaye inta dhibaatadaas wadda ilaahay waxaan uga baryayaa inuu maskax khayr qaba ku soo celiyo kolley hadda maskax kama muuqatee marka ka waran see loo qaxa see loo qaxa magaalada sayidka dadkii joogo oo masaakiin tahay xalay cidawada hor seexday oo aan jiingadihii jiingadihii roobku ku da'ayay intii loo agtooda dagaal ka dhacay ay ka carareen haye kuwo kale waxaan maqlayay ceelasha ay caw ahaan ka dhaceen oo meel kale joogsadaanay waaye marka waxaa waaye dhibaataa meeshan ka muuqata waxaa waaye dad oo siyaasadda inay wax ku raadshaan raba oon shacabka muraad ka lahayn aniga meesha iga muuqdo waana ka baxay isku socodkii wadooyinka waxbaa lagu jira dhagxaana la arkay ka warasaaka maxaa hadda waaba kuu sheegay waa qaabka u s dan ku idhi waxaa waaye dowladduna nadaam ha la timaado dadkaanina ha hakiyeen waxa oo dhibaatada dadka u keenaya sadanahooda fiirin intaasaan ku baaqi lahaa
faryo ka timaada hifilla soomaaliya waxay ahayd midda keliya sida weyn isha loogu hayo saacadihii lasoo dhaafay xalay wakhtii hore maadaama magaalada gudaheeda ay ka dhacayeen dagaalo xoogan oo foolka fool ah daryanka madaafiicda laga maqlayo guud ahaan muqdisho waxaase xalay wakhti dambe fariin kooban uu soo duuba ra-iisul wasaare roobla uu ka hadlay xaaladda rooble ayaa faray dhinacyadu inay nabadda ilaaliyaan wuxuuna ku dardargeliya ciidamada amniga inay xaqiijiyaan ammaanka kana hortagaan wax walboo lidkuwa amniga sida uu ku sheegay fariintiisa kooban wuxuuna ra-iisul wasaare rooble ku celiyey in wadahadalka uu yahay wadada keliya xal lagu gaari karo waxaan rabaa halkan inaan uga sheego shacabka soomaaliyeed inaan ka xumahay dhibaatadii dhacday ee lagu qalqalgelinaya amniga iyo nabadda magaaladan muqdisho gaar ahaan bishan barakaysan ee mudan xurmadda iyo cibaadada waxaan farayaa cid walba in nabadda la wada ilaaliyo oo la wada dhooro bulshadana loo turo ciidamada amniga waxaan farayaa inay gutaan waajibaadkooda qaran oo ay dhowraan amniga shacabka iyo ka hortaga khatar kasta oo dhibaato u keeni karta bulshada soomaaliyeed gaar ahaan bulshada magaalada muqdisho dowladdu waxay aaminsan tahay in wadahadal iyo is-afgarad uu yahay jidka ugu habboon ee wax kasta lagu xallin karo howshaas oo aan bilaabay anigoo rajaynaya in aan ku guulaysan doono insha allah waxaan ugu baaqayaa dhammaan shacabka soomaaliyeed gaar ahaan waxgaradka culimada bulshada rayidka ganacsatada haweenka iyo dhallinyarada in aan ka wada shaqayno xasiloonida iyo nabadgelyada dalkeenna gaar ahaan magaalada muqdisho aad ayaad u mahadsantihiin wabilaahi towfiiq maanta waxaa degan xaaladda magaalada muqdisho iyadoo aagagii lagu dagaalamay ka samaysmay dhufayse ciidan laguna arkayo caratuuryo lagu jira wadooyinka waaweyn ee magaalada muqdisho gaar ahaana saddexda aaga dagaalka shala uu ka dhacay odayaal dhaqani nabadoonaan la hadla waxay ii sheegeen inay socdaan waawaanay ku doonayaan in lagu qaboojiyo xaaladda cakiran ee saabta gacanka hadalka cabdulqaadir okey v o a muqdisho dhinaca kalena mas-uuliyiin kala duwan ayaa ka hadlay dagaalkii shalay ilaa xalay fiidkii ka socday magaalada muqdisho sidoo kalena waxaa bilowday dadaallo xiisadda lagu qaboojinayo falastiin axmed iimaan ayaa dadaaladaa socda warbixintan nooga diyaarisay inta badan ciidamada ka dagaalamaya magaalada muqdisho ayaa ahaa kuwo ka wada tirsan ciidamada dowladda federaalka balse kala xambaarsanaa ujeedooyin kala duwan isla shalay galinkii dambe waxaa soo baxday warar sheegaya inuu iscasile taliyihii ciidamada xooga dalka jenaraal odawaa yuusuf raage inkastoo mar aynu la xiriirnay uu arintaasi beeniyey
ciidanka ciidanka sharciyadiisuba mid ma aha ciidanka inuu iscasilo qofka ciidanka codsi
marka weli waxaa tahay taliyihii ciidanka inkastoo bilowga dagaalka ay labada dhinac isku tuurtuureen mas-uuliyadiisa haddana waxaan shaki ku jirin in aysan adkayn in ciidamo isku muuqda xiisadina ay ka dhaxayso ay isku dhacaan cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ka mida musharaxiinta madaxtinimada soomaaliya ayaa sheegay in weerar ay dowladdu kusoo qaaday gurigiisa
bismillahi raxiim markaan furka anagoo ku jirno aniga iyo rag odayaal oo kale oo xildhibaana iyo siyaasiyiina wada joogna ayaa nala soo weeraray runtii xabado laba saddex jiha ka yimid ayaan ugu bilowday ciidamo aada u fara badan oo gawaari teknika ah iyo gawaaridan ciidanka turkiga ay bixiyeen oo beebayaasha ah wata ayaa halbax lagu bilaabay dagaal runtii dad afar u fadhiyey oo bil ramadaan ah oo arrinta aan filay inaan ahayn marka dee waxaan ku qasbanaan annagana inaan iska difaacna dagaalkaas xilli aan sii dheerayn ayuuna istaagay oo maaragtay xabadii ay istaagtay halkii ay weerarka kasoo qaadeynayna ku noqdeen dagaalka muqdisho ayaa keenay barakaca dadkii rayidka ahaa ee ku noolaa goobaha ay dagaaladu ka dhaceen ururada bulshada rayidka iyo waxgaradka muqdisho ayaa digniina kasoo saaray xaalada magaalada muqdisho iyagoo ugu baaqay kooxaha dagaalamaya nabad gudoomiyaha ururada bulshada rayidka soomaaliyeed cismaan tahliil shaatax ayaa v o e da u sheegay in ay muhiim tahay in nabadda laga wada shaqeeyo
runtii aadaan ugu xunnahay wax aanan hadda soddon sano kadib dib loogu laabto dagaalo magaalada ka dhaco waxay runtii noo muujinaysaa sida mas-uuliyadda madaxda iyo siyaasiyiintaba ay u guda laayihiin mas-uuliyadda saa ama u gura laayihiin ayaa inoo muuqato waxaanu ku boorinaynaa runtii inay maaragta ay gartaan mas-uuliyadda saaran iyo xaaladda dalka maanta uu ku jiro iyadoo bil ramadaan jirto oo dhaqaale xumo wadanka ka jiro dhibaatooyin badan dadka ay la tacaalayeen arrimaha khilaafka siyaasadda ay sababeen in haddana hadda gacanka hadal uu dhaco runtii walwal badan waa ka muujinay dhowr badan waa ka hadalnay haddadan aan ka fikiraynin maaragta sidii arrimahan oo lagu hortegi lahayna waxaan ka xunnahay inay hadda wixii ayba dhaceen waxaana ku baaqaynaa inay gacanka hadalka la joojiyo xabadda la joojiyo khilaafka sidaaseed maanta dalka ka jiro wuxuu u baahan yahay wadahadal uma baahan xabad mana lagu xalin kara xabad ninka ku fikireen xabad ku xaliyan iska ido waan leenahay ilaa iyo shalay gelinkii dambe waxaa socday dadaalo la doonayay in dhinacyada dagaalamaya nabad looga dhex dhaliyo iyadoo waxgarad dhaqan iyo mas-uuliyiinba ay fariimaha nabadeed gudbinayeen wasiirka amniga xasan xundube jimcaale ayaa dadaaladan ugu dambeeyey v o e da uga waramay xalay annaga maanta madaxweynaha iyo prime ministerka iyo kulli waan isragnay waxgarad fara badan oo siyaasiyiin isugu jiraya dhaqan annagoo ah fariin waxay noo dhiibeen ah fariin nabadeed oo ay noo sheegeen inayna marnaba cadowga banaanka maahine aysan bulshada dhexdeeda wax dagaala inay ka dhacaan inaysan ogolayn fariintaasna waa qaadnay waxaana nagu hogaaminayay dhaqanka oo ogaasku ku ka yahay caawana waxa ay la kulmeen madaxweyne xasan sheikh waxaana nagu soo warceliyeen waxayna noo sheegeen in xabadii la joojinaayo oo nabad lagu dhammaynayo wax kasta oo wada hadal furan yahay wixii siyaasadoo laysku haysto kadib laga wada hadlo laakiin marka hore in nabadda la wada qaato dhinaca dowladdana waa ka timiday raggii u tegey madaxweyne xasan sheikhne madaxweynihii hore xasan sheikh dadkii u tegana waa inuu baaqaas nabadeed aqbalay ayay kasoo sheegeen waana mahadsan yihiin waxaa kamid ahaa madaxweyne cali guudlaawo raggii u tegey ugaaskaa kamid ahaa iyo dad kaloo la socda okhyaar ah dhinaca kalena waxaa taa dhankooda xaqiijiyay cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo sheegay in ra-iisul wasaaruhu uu la soo xiriiray isagoo xambaarsan fariin nabadeed
runtii mar dhex ayaa ra-isul wasaaraha ila hadlay oo sheegay inuu rabo in la joojiyo dagaalka runtii waxaan fahamsanahay ma hubo inuu madaxweyne xasanna wacay inay wada hadleen laakiin ma hubo marka da wax ka qaban karto oo ciidanka joojin karto oo awood aada leedahay ahlan wasahlan soo dhawow intaas ayaa ayaana dhex martay marka runtii dad asaga ka socday markii dambena la hadlay oo sheegay inay ciidankii bixinayaan inkastoo xalay xaba joojintaasi lagu heshiiyey haddana waxaan shako ku jirin in loo baahan yahay heshiis intaasi dhaafsiisan oo keena in ciidamadu xiryahooda ay ku noqdaan magaaladana si nabad ah loo maro taasoo ay xuduun u tahay xal laga gaaro nidaamka doorashada muddo kororsiga dowladda iyo guud ahaan siyaasada dalka mahadsanid falastiin axmed iimaan oo warbixintaasi noo soo jeedinaysay haddaba kala qaybsanaanta cusub iyo isku hor imaadkan dhacay maxaa saameyna ay ku keeni karaan dadaalada la doonaya in soomaaliya lagu xasiliyo muddada fog su-aalahaas iyo kuwo kaleeto ayaa wariyaha v o eda cabdicasiis barrow uu wareystay rofesor liibaan xuseen ciise oo wax ka dhiga jaamacadda muqdisho dr liibaan waxaad iiga warantaa xaaladda magaalada muqdisho ka jirta ka aqoon-yahan ahaan sida idiinla muuqanayso iyo sidaad u aragtaa run ahaantii waxaan u aragnaa inay tahay xaalad aada looga naxo ayaa waxyaalihii ka dhacay xalay iyadoo la ogyahay bisha ramadaan ee barakaysan oo bil nabadeed iyo cibaado ay tahay inay dadku argagax magaalada muqdisho qaybaheeda kala duwan ay gashay sidoo kale dhibaatadan maanta magaalada muqdisho ka dhacday waxay caalamka sida hadda miidiyaga iyo joornaalada soo baxay saaka ee aad ka dheehan kartaba ay tilmaamayaan in ay rabshadihii ku soo noqdeen magaalada muqdisho taana marka waxaan isleeyahay waa waa calaamad kale oo in soomaaliya horumarkii laga filayay inay dib u dhacday ayayani dareen ayaa jira caalamka uu qaaday iyo dadka magaalada muqdisho dhammaantood
hadda siyaasaddiiyaa laysku haystaa waa lagu dagaalamayaa aqoon-yahanka iyo ururada bulshada rayidka ah guud ahaan maxaa u furan kaalin noocaasa ka qaadan karaa in dalka xal loo helo waxaan isleeyahay waxaa ugu muhiimsan yani nabadda nabadda wax lagu gorgortamo ma aha adduunku siyaasiyiintu way isqabtaan way gorgortamaan waxbaa la isku diidaa akhiiranna masaladaas ama yani broblemka siyaasiga waa laga gudbaa laakiin nabadda iyo hay-adaha yani oo u dhisan iyo waxyaalaha dhismayaalka waddanka u dhisan iyo hay-adihiisii waa lama taabtaan marka ani waxaan isleeyahay middaas inaanan marnaba gorgortan aysan gelin xabad kalena aysan dhicin aan dibna soomaaliyana aan xabad dambe loogu celin wixii iskhilaaf siyaasi ahna lagu xaliyo wadahadal wadahadal yaan la huraynin marka waxaa lagu kala aragti duwanaan karaa waa marka wadahadal dariiqa wadahadalka inay muhim tahay xalay brime ministerka uu ku baaqay hadalladiisii kelimadiisii waxaa ka mid ahaa wadahadal inuu geli doono marka waxaan jecel lahay in arrintaa laga dhabeeyo oo wadahadal dhabah la galo haddii arrintaasi ay dhici weydo waxaa la rabaa in bulshada aysan u daynin keliya siyaasiyiinta loolamaya keliya inaanan loo daynin ee marka ay iyaguna muujiyaan dareenkooda ay ku rabaan nabadda iyo xasiloonida dalkaay u rabaan dagaaladii muqdisho ka dhacay shalay gelinkii dambe iyo xalay waxay sababeen in jaamacadihii aan la aadin in wadooyinkii qaar dhufaysyo ay noqdeen saaka in dadkii walaac fara badan ay muujinayaan maxay kula muuqanaysaa markaad si guud u eegto xaaladan in xalka rasmiga loogu heli karo ma keliya in siyaasiyiinta wada hadlaan buu xal ku jiraa waxay la tahay taa hadda wax badan baa xandhibmay meelaha qaarkood jidad baa go'ay hore u go'nayn baa go'ay kuwii hore u go'naa wuu ka sii daray reero fara badan baa qaxay xalay meelihii zonankii oo dhan ka wada qaxay marka qax cusub iyo adeegyadii oo joogsadaa isku socodkii oo joogsadaa isbitaaladii oo laysku socon waayey waxbarashadii oo joogsata wax walba ayaa ka dhalanaysa marka arrintan in siyaasiyiin aan loogu simin ayay ila tahay mataqaana baaq nabadeedna la qaato culaysaarna la sameeyo bulshada rayidka dowrkeedana waa arintaas waa arinta ay rabto inay xoogga saarto culaysaar oo arinta aan lagu daynin meel caalam keliya aan laga sugin laakiin arrintan waa arrin soomaali u taal odayaasha culummada aqoon-yahanka civil society-ga dhammaan in la isugu wada tago si ay wada hadalna looga imaan lahaa laakiin laga hormarin lahaa mar walbaba nabadda magaalada oo aan waxba gorgortan ku jirin kaasi waxa uu ahaa rofesor liibaan xuseen ciise oo bara ka ah jaamacadda muqdisho una warramaya waryahayaga cabdicasiis barrow wasiirka maaliyadda dowladda soomaaliya cabdiraxmaan ducaale beyle ayaa dhowaan muujiyey in dowladda ay wajahayso dhaqaale yari ka dhalatay lacaga ay ka heli jirtay deeqbixiyaasha oo aanan la siinin tan iyo dhammaadkii sanadkii hore haddaba maxay ahaayeen ilihii ay dowladdu lacagaha ka heli jirtay maxaase keenay in lacagahaasi ay istaagaan falastiin axmed iimaan ayaa arrimahaasi ka wareysatay rofesor xuseen warsame oo dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda kalgari ee dalka kanada kana mid ahaa guddigii dib u habeynta dhaqaale ee dowladda federaalka ka caawinayay maareynta lacagaha ay dowladda dibadaha ka hesho ugu horeynna waxa ay weydiisay ilaha ay dowladda dhaqaalaha ka hesho horta dee falastiinay dowladdu horta sidii lacag bay ka dabcan cashuur ka heshaa fara badan oo muqdisho laga qaado iyo airbortkii laga qaado ma garanaysaa dekeda iyo dad kale oo magaranaysaa iibka oho lacag laga helo taas ilaa sanadkana ugu badnayd oo laba boqol iyo konton milyan way gaadhaa oo taasi waa taa dee kabka ee barjedkayga ah laakiin lacagaha waddanka ka soo galaa dibadda ee soomaaliya soo galaa waa lacago badan oo lagu qiyaaso weliba horumarka ay idhaahdaan waa laba bilyan lacag gaadhaysa laakiin labadaa bilyan ma garanaysaa qaar badanna waa horumar loogu talagalay xagga dhismaha qaarna waxa weeyaan waxaa loogu talagalay xagga ma garanaysaa humanitarianka marka lacagahaasi xaggee lagu bixiyaa sideese beesha caalamku ay ula socotaa
sax waa anigi yidhi labada bilyan ee ma garanaysaa lasoo saaro waxa weeye inta horumar baa lagu magacaabaa laakiin bilyan iyo laba boqol oo milyan wax kula odhow waxay ku baxaan quudinta dadka ayay ku baxa quudinta ayay ku baxda ayaa waxyaalaha kale la mida sagaalka boqol ee kale ma garanaysaa wax ku dhow dhowo sagaal boqol ka yar adigu ayaa ku baxda horumarkan dhismaha iyo wax noocaas ah laakiin taasi kuma jiraan falastiinay bilyan iyo badh ku baxa ciidamada amisom iyo la dagaalanka argagixisada iyo xataa ma garanaysa mucaawinada ciidamada dowladda gaar ahaan maraykanka iyo ma garanaysaa ay ku caawinayeen kuma jirta taasi oo waa ka dheeraad intaa dowladdu ma aragto bilyan iyo barka ma aragto kan kale bilyan iyo labada boqolna ma aragto sagaalka boqol ee kale horumarka ah laba boqol boqol iyo siddeetan wax ku dhow dhow sanadkiiba waxay gashaa waxaan la yidhaahdo dhismaha ama fan waxaa lagu shubaa la yidhahdo somalia development and reconstruction facility oo ah sanduuqa dhismaha dibudhiska waddanka iyo horumarinta ah kaas oo loo qaybiyo maamul goboleedyada marka dowladda uu soo maraa laakiin wax si laysku og yahay baa loogu qaybiyaa maamul goboleedyada laakiin waxaa jira lacag gaadhaysa boqol kiiba saddex iyo toban gaadhayso micnihii u dhigantaa ilaa boqol iyo dhowr iyo toban milyan sanadkiiba ciris laga reebo sanadkan labada kun sanadkii labada kunoo lacag badani soo gashay oo aan ka hadli doono lacagtaas dowladda ayaa toos u maamusha oo ma garanaysaa iyadu waa kab ku kabta barjedkayga ku kabta aniga laba boqol iyo dheeraad milyan bay kasoo saartaa ilahaa cashuuraha tana markaa lagu daro ilaa waa sida ay marka u yidhahdaan afar boqol oo milyan ayuu bariskaygu yahay u yidhaahdaan oo labadaasoo iskabaya ayay arrintu ayay ka helaan lacagta hadda waa maxay dhaqaalaha dowladda ka istaaga muxuu yahay
su-aal aada fiican weeya halkana kusoo horeysaa waxa istaagay marka ma aha tii sanduuqa lagu shibay boqol iyo sideetanka ahaa ma aha ma aha tii ma garanaysaa dadka lagu quudinaya ma aha ma aha tii ay maamulayeen hay-adaha kale ee lixda boqol ee milyan ahayd ma aha tii ciidamada kale ee dowla maxay ahayd biskiminka waxa weeyaan boqol iyo toba afar iyo tobankii ay sheegayey oo laakiin sanadkii dhoweyd markii deynta laynaga dhaafay maarij labada kun markii diinta lanaga dhaafay ayaa lacag badan waxa soo daayey wel banka oo ilaa boqol iyo lixdan milyan ahayd marka ilaa sanadkaa waxaa soo galay runtii laba boqol iyo lixdan iyo shan milyan oo kab ah ayaa dowladda soo galay sanadkana tii ayaa mer keliya istaagtay marka halka cabadu ka yar baxayaa waa halkaa weeyaanoo in yaroo turkiya meelaha mooyaane lacag kale oo kasoo gashay sanadkan siduu u dhammaaday ma jiro marka waa taa kabka ahayd weeyaan oo sanadkii dhaweyd inta lala dhandhansiiyey ee waxoogaa fiican laynoo dhiibay haddana durba la gooyey weeyaan taasi ta magaranaysa dhibaatada badan keenaysa inta badan xilliga uu gabagabada yahay mudaxilaadka madaxda dowladda hakad ayaa ku yimaada dhaqaalaha caalamka mararka qaar maamulada horena waa kusoo aragnay maxay tahay sababta
waa runta oo dabcan dee wadamadoo dhani horta waxaan way fiirinayaan foodka iyo siduu u dhacay iyo in qalalaasi jira iyo in waxaasay fiiriyaan had iyo jeer markaa si ay dowladaha samaysmaya ama kuwa meesha markaa joogaba ay waxoogaa ugu yarhayaan keenada ugu yarhayaan ayay lacagtaadibe waxay laakiin had iyo jeer bixiyaan oo iminkana dowladda waa taa waa la siiyey baan filayaa inkastoo aanan hubin lacag kolleyba lagu maamulo magaraysa foodka iyo doorashooyinka lagu maamulo waa la siiyaa oo gaara laakiin tan kale waa la yar hakiyaa si dowladaha dabada looga yar riixo si ay foodka u qabtaan oo weliba si yaroo muuqata u qabtaan baa dabada looga riixa adduunkao dhanna waa iska caynkaas laakiin haddana marka taasi dhammaatay dabeetana dib loo bilaabaa ilaahay kheyraa ka dhige marka dowladdu dhaqaale ahaan ma isku filan tahay in ay biilasheeda ku bixiso iyo mushaaraadka ciidamada iyo shaqaalaheeda ayadoo aanan helaynin kabkaasi caalamiga ah de markii hore ba hadday ku dareen barjetkii lagu daray oo markii barjetka la sameynayey dooraska ma garanaysaa barjetka markii la sameynayey waa lagu xisaabtamay lacagtaas marka haddii lagu xisaabtamay dabcan meeshii dee ay areen baasuucaysa way bannaan tahay waxaanse isleeyahay dee malaha dowladdu kolleyba waa dowlade meelo yaryar oo waxoogaa ay ku yar haysatay in ma garanaysaa ay ku kabi doonto waan filayaa laakiin dabcan meeshii waa ka maqnaanaysaa lacagtaasi sida aniga ayla tahay inkastoo ma garanaysa aanan weydiiyey wasiirkana kaasi waxa uu ahaa brofesor xuseen warsame oo u warramayey falastiin axmed iimaan
goordhow waxaa noo soo socda xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale balse marka hore kusoo dhowaada warkii dunida iyo jacfar kuukaay
xafiiska qaramada midoobay ee soomaaliya ee magaciisa loo yaqaano unsom ayaa sheegay inuu aad uga walaacsan yahay rabshadaha ka dhacay magaalada muqdisho shalay iyo xalay iska horimaadyada ayaa dhex maray ciidamada dowladda iyo ilaalada qaar ka mida musharaxiinta madaxweyne qoraal kooban oo unsom ay soo dhigtay twitter-ka ayaa lagu yidhi waxaannu ka walaacsannahay rabshadaha ka dhacaya muqdisho waxaannu ku baaqaynaa degganaan iyo isxakamayn heerka ugu sarreeya ah oo ay muujiyaan dhammaan dhinacyada rabshaduhu xal uma ahan ismariwaaga siyaasadeed ee hadda waxaannu ku boorinaynaa dhammaan dhinacyadu in ay si degdeg ah dib ugu laabtaan wadahadallada waxaa sidoo kale hore baaq kan la mid ah xalay u soo saaray safiirka midowda yurub ee soomaaliya nicolas barlanga oo ka codsaday dhinacyadu inay muujiyaan dulqaad waxaanuu sheegay in loo baahan yahay in la ilaaliyo hay-adaha dowladnimada iyo wadahadallada waxa uu ku goodiyey in lala xisaabtami doono kuwa ka mas-uulka ah rabshadaha dhinaca kale xaaladda magaalada muqdisho ayaa maanta degan hase yeeshee dhinacyadii shalay dagaalamay ayaa weli kala jooga goobahooda ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble oo xalay hadlay ayaa sheegay in uu aaminsan yahay in wadahadal keliya lagu xallin karo xaaladda taagan isagoo tilmaamay in dadaalada wadahadallada uu isagu horay u bilaabay ay xukuumaddu sii xoojin doonto islamarkaana uu ku rajo wen yahay in dhammaan tabashooyinka jira guul iyo isfaham laga gaaro wararka laga helayo wadanka nigeria ayaa sheegaya in weerar ay kooxa mayal adagi ku qaadeen ciidamada dalkaasi ay ku dileen tobanaan askari oo ka tirsan milatariga nigeria hub fara badanna ay ku qabsadeen ugu yaraan koob iyo soddon askari oo nigeriyana ayaa la dilay markii dabley taabacsan ururka isis ay weerar gaadmaha ku qaadeen kolonyo ciidan ah oo galbinaysay hub maleeshiyada ayaa sidoo kale xero taraar ku samaysay saldhig ay ciidamadu leeyihiin oo ku yaala gobolka borno ee waqooyi bari dalka nigeria sida ay la wareedyo dhinaca milatariga u sheegeen wakaaladda wararka e f b isniintan maanta dagaalyahano ka tirsan ururka dowladda islaamka oo saaran qiyaastii labaatan baabuur ayaa duhurnimadii maanta weerar ku qaaday kolonyada milatariga ah oo marayay deegaanka maynoog ee ku dhow maydaguuri oo ah magaalada ugu weyn gobolka borno taasoo xudun u amintidiinta sarkaal ka tirsan ciidamada ayaa wakaaladda wararka e f b u sheegay in ay weerarkaasi ku waayeen koob iyo soddon askari oo uu ku jiro hogaamiyahoodii oo gaashaan la dhexe ahaa ilaha u waramay wakaaladda ayaa sheegay in dableydii weerarka soo qaaday ay qaateen hubkii ay ciidamadu galbinayeen iyo laba gaadiidka gaashaamana ka hor inta aanay cagta marin xero ciidan oo ku taalla bannaanka maynoog taasoo ay qayb ahaan dabqabadsiiyeen
wasaaradda beeraha ee somalilan ayaa ka hadashay curashada roobka guga iyadoo sheegtay inay ka iibsan doonto beeraleyda raashiinka u soo go'a haddaba agaasimaha guud ee wasaaraddaasi rooble cabdi muuse ayaa qadar maxamed cakulle uga waramay arrinkan runtii beeraleyda reer somalilan boqolkiiba shan iyo todobaatan in ka badan ayaa ah beer roobaad oo ku tiirsan xilliga guga wasaaradda runtii waxaa uga meel yaalaa sidii ay uga shaqayn lahayd sida inta ugu badan ee suuragala qaranku iyo beeraleydiisu ay wax uga soo saari lahaayeen xilli roobaadkan dabadeedna kaalmooyin kala duwan runtii ayaabay u fidisay beeraleyda oo ka bilaabmaya runtii saadaasha intaanu roobku bilaabmin waaxda saadaasha hawada ee wasaaraddu waxay aada uga shaqaynaysa iyadoo adeegsanaysa labii iyo kontonkeeda saadaaliye ee dalka ku kala baahsan sidii ay dadka deegaanada ugu wacyigelin lahayd goorta uu roobku kusoo aadan yahay si ay runtii iyaguna ugu sii diyaargaroobaan waxaa taa raacda runtii in wasaaradda beeruhu ay sideed iyo toban kun oo beeralaya gaadhsiisay abuur wadaniya oo tayadiisu sarreyso kaasoo micnihiisu yahay runtii in wax soo saarkoodu u fiicnaan doono oo sare u kici doono markay abuur tayo fiican leh ay helaan waxaa intaa dheer in in ka mida beeraleyda dalka la siin doono kaalmo cagaf qodaal waxaa intaa raacda walaal wacyigelin ballaaran oo ay dee wasaaraddu xilli roobaad ka wado iyo tababaro marka dadka abuurka loo qaybinayana la wacyigelinayo la tababarayo tababaro dheeraadana la siin doono iyadoo la adeegsanayo raadiyo hargeysa iyo tv-ga qaranka oo loo marinayo barnaamijyo beerashada toolmoon ah ay wasaaraddu u marin doonto waxaa intaa raacdoon beeraleyda u ballan qaadnay in waaxda la dagaalanka ayaxa iyo badbaadada dhirtu ay runtii feejigni joogtaa ugu jirto oo ay beeraleyda kala tacaali doonto haddii ayax uu dhasho iyo haddii uu soo baxo cayayaano kalaba marka taasi waa qorshaha ku aadan sidii xilli roobaadkan looga faa'iidaysan lahaa waxaa khadarow wasaaradda horumarinta beeruhu ay wadaa qorsho qorshaha la baaralala ama garab gelaya oo ah sidii looga wareegi lahaa ku tiirsanaanshaha roobka guga oo ay beerta iyo dhibicu toos isku xidhnaan lahaayeen oo markaasna qorshaha dheer iyo qorshaha dhexe ah oo inaanay beeraleydu beer roobaad keliya ahaanin oonay beerta ku tiirsanaanin ee laga shaqeeyo sidii taas aynu uga wareegi lahayn hababka casriga ah ee adduunyada hadda isticmaasho
tasiirka oo kale haddii egasman ku noqono dhowaanahan waxaad qaybinayseen qaybo ka mida gobolada weli waxaad moodaysa in gobollo aan hore beeraha dad badani ugu aqoonin sahanka ma baahi baa timid in deegaanada barigoo kale mital ilaa buuhoodle waa u qaybinaysaa waa run khadar abuurkii wiigii dhawaabaa lagu soo dhameeyey buuhoodle ilaa sanaag baa la gaadhay baran qeybo ka mid a runtii waa laba dhinac oo dhinac ilbaxnimo dadku iminka ay ilbaxeen oo dadkii xoola dhaqatada ahaa aanay xoola dhaqato keliya ahayn ay doonayaan inay noqdaan xoola dhaqato beeraley baa jirta dhinac waxaa nagala qeyb galay green houseka laftiisa oo buuhoodle dee green housea laga sameeyey laascaanood iyo oo dee beri dhexdeedati lagu soo bandhigi jiray saxaafadda iyo khudrad badan oo kasoo gooday laascaanood markii ugu horreysay taariikhda marka horta wacyigii dadkao dhinac kacaya marka wasaarad beer ahaan maadaama wacyigii dadkuna uu soo korayo dee runtii inaanu fursadda ka faa'iidaysano oo dadka si aanu ugu dhiirigelino nuu sii barno annagana kaalmo naga helaan oo markaa abuurta yale aanuu geyno waayo qofkii qolyahan dee beeraha hore u yaqaani waxa laga yaabaa hadday sanadkan beeri ka bacdo inay dee iyagu yaqaanaan inta beertaa ku siiso bahdaa kuma siiso oo ay sanadka damba usoo mari karaan laakiin bal tiimamka marka hore xooladhaqatada u badnaa iyo deegaanada xooladhaqatada u badnaa waxaanu aad ugu dadaalaynaa inay macaash runtii ka helaan ballanqaadka ay wasaaradda beeraha uu samaysay runtii iyagoo anagoo uga mahad celinayna madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan oo miisaaniyadda noogu daray waxaa weeye in beeraleydatala xidhiidhaan iibka raashinka arrintaasoo kale bal haddaa dadka ku dhegeysanayeen ma markay beeraleydu soo gooyeen raashinkoodii wasaaradda u ballan qaadayso lacagtii wahayso ka iibsanaysaa ma qolo kale lagu sii ballamin bal arrintaa u faahfaahay dad walba isweydiinaya agaasim waxaa jira khadarow inta badan wararkan baa hees suuqa gala ay waxay u badan yihiin warar dadka ka niyad jabiya beerashada waxaa ka mid ah markay beertaada kuu soo go-daa dibadda wax laga keenayaa way kuu fadhiisanaysaa marka dadkii mar rabnoo keliya inaan ku nidhaamo kuma fadhiisanayso waxay wasaaradda beeruhu ugu dartay runtii oo madaxweynuhuna ugu daray maaliyadda in beeraleyda ay wax soo saaraan annana aanu ka iibsano oo aanu ku darno kaydka qaranka ee raashinka marka waxaanu beeraleydii u ballan qaadaynaa wax soo saar ku fadhiisanaya inaanu jirin haddii suuqu uu nala tartamo oo suuqu naga fiicnaado xagga qiimaha uu beeraleyda ka siisanayana dee beeraleyda kula gaari mayno haddii kalena annaga lafteeda suuqoonu kula tartamaynaa iyo waxaanu ka mid noqonaynaa suuqyada ay beeraleydu u iib keenaan wax soo saarkooda weliba annagaa deegaanadu intaan nuugu tagno ka qaadanayno bartaa kaga iibsanayna talabaad hay-adahan la shaqeeya somalilan ama cuntadan beeraha qaybiya ama iyaga laftooda abuurka ka xusha waxay amar ku qabaan in wasaaradda beeruhu ku korjoogtooynaysaan in aanay banaanka nagaga keeni karin abuur abuurkan lamida ee ay hadday siid samaynayaanna ay beeraleyda intay ku tababaraan ay ka iibsadaan marka khadara weliba waxaa xilli roobaadkan aanu rajeynayna aanu hay-adda w f p ka wada hadalay in aanu soo kordhino mishiinkan warshadii ridiqda dalagan soo go-a marka aanu kan aanu ka iibsan laftiisa intaanu ridiqno beeraleydan aanu ridiqno kooda iyadoo buda ahaan loo isticmaali karo aanu samayno
kaasi waxa uu ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha somalilan rooble cabdi muuse oo ugu warramayay wariyaha v o eda qadar maxamed cakulle
dhegaystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efamyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa nairobi waxaad naga heli kartaan efemta boqol iyo toddobadhibic shan mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan efemta boqol iyo toddobadhibic sideed ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhnow
madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa maanta la shiray odayaasha dhaqanka waxayna ka wada hadleen qodobo kale oo ay ka mid yihiin cadaaladda iyo dhismaha maamulada deegaanada haddaba warbixintan waxaa inoo soo diray wariyaha v o eda mukhtaar maxamed catoosh madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftagareen ayaa kulanka uu la qaatay odayaasha dhaqanka koonfur galbeed waxay ka wada hadleen qodobo ay ka mid yihiin in cadaaladda ay helaan caruurtii walaalaha ahaa ee baydhabo lagu dilay sideedka bishan abriil waxay sidoo kale odayaasha dhaqanka iyo madaxweynaha koonfur galbeed ka wada hadleen dhismaha golaha deegaanka degmooyinka koonfur galbeed soomaaliya si maamulka hoos loogu daadajiyo malaaqderow yacquub oo ah afhayeenka odayaasha dhaqanka koonfur galbeed soomaaliya ayaa ka warbixiyey waxyaabaha madaxweynaha koonfur galbeed ay ka wada hadleen maanta oo taariikhda talabaatan iliti bili afaraad lama kun iyo labaatan iyo kow kowda may kulanka weelanay madaxtooyada koonfur galbeed soomaaliya madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis lafta gareen iyo odayaasha dhaqanka waxyaalaha liinku xadilayna ma haytay walqobodka dowlad goboleedka koonfur galbeedka tallaabsati iyo dhacdo kordheedii xiyaamahan onageedii lakadili oo baydhabo arintaasow sidii liinsheenan lahay dadka dhibaatadaas jeysidii cadaaladda liinsheena lahay yaa ku hadalnay runtii madaxweynaha iyonay odayaalka dhaqankana ma isla goradneen in arrintaas juhdi badan la gelay wana liinkushal haqlin cadaalad helaan lamadaas onog oo sabiigahay in iyo cadaalad helaana yaa lakaballamay may kale odayaalka ka bogaadiyeena horumarka ka tallaabsadahayta koonfur galbeed dowlad dhisidda hadda may ku socdee koonfur galbeed deegaanadooda degmooyinkooda in la dhiso qunsuladii oo sida hadda weejid oo kale la dhisahayo liinfadhii horeyna lahaan dhisi diinsoor meel walbana in laku dhisi liinbaahanye muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa soo badanayay baaqyada ku aadan in cadaalad la marsiiyo dadka lagu tuumayo inay ka dambeeyaan dilka carruurta walaalaha ahaa ee laba toddobaad ka hor meydkooda laga helo duleedka magaalada baydhabo waxaana jira ilaa lix eedaysano oo loo soo qabtay kiiska dilka carruurta kuwaasi oo ku jira xabsiga dhexe ee magaalada baydhabo mukhtaar maxamed catoosh v o a waajid
arday soomaali ah oo waxbarasho iyo dan caafimaad u joogay dalka indiya ayaa hadda caqabado dhanka safarka ah la kulmaya kadib markii wadamo badan ay iska joojiyeen duulimaadyada oga tegaya wadanka indiya wariyaha v o eda ee nooga soo warama qaaradda austraaliya iyo koonfurta eshiya ibraahim cumar baafo oo la xiriiray soomaali ku sugan dalka indiya ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada melbourne ee dalka austraaliya dalka indiya ayaa ka mid ah dalalka sida weyn uu u hayo cudurka covid sagaaliyo toban waxaana arrintaas sababtay in duulumaadyadii ka imaanayay dalkaasi waddamo badan oo caalamka ka mid ah ay iska joojiyeen haddaba magaalada hyderabad ee ah halka ay ugu badan yihiin soomaalida degan indiya ee isugu jira ardada iyo weliba kuwa caafimaadka u yimaada ayaa qaar aada u fara badan ku xayiran halkaasi iyagoo doonayay inay dalkooda dib ugu laabtaan waxaa ka mid ah arday dhammaysatay waxbarashadooda oo doonayay inay dib u guryo noqdaan oo xayraadan la kulmay sida xuseen oo la hadlay v o a magacayga waa xuseen cabdinuur ducaale waa ku dhowahay idaacadda v o a bahda v o a aad baa u mahadsantihiin wallaahi xayraadan saameyn weyn inagu yeelatay haddaan ahnay ardayda ama maxaa laa dadka ku nool hindiya waxaa weyaan dad badanoo waxaa jira qorsheysta inay baxaan iskugu jiraan arday dad caafimaada dad howlo kale u yimaaday dhammaan falaajadoodii waa la kansalay oo waxaa weyaan wadamo badana xayiraad soo saaray oo dubay ay ka mid tahay anaga marka si gooniya noo saameysay oo waxaawaay wadankan waxaa laga baqayaa lockdown weyn in la galo isheeg maalmaha soo socda marka aad bay u adag tahay in saddex bilood laba bilood had dhiman haddii lockdown la galo in lasii joogo saameyn weyn nagu yeelanaya waxaawaay cudurkana aad buu ugu soo badana maalin maalin ka dambeysa kiisaska way sii badanayaan marka runtii saameyn weyne anagu nagu yeelatay ka soomaali ahaan waa tahay adiga marka imisaad joogtay indiya maxaase u timid markii hore walahi aniga meeshaan waxaa u joogay waxbarasho waxaan imaaday sanadkii labada kun shan iyo tobankii ilaa haddaa joogay muddadaas intaas la eg waxaan baranayay waxbarashada qeybeeda kala duwan bajular degree ilaa master degree meeshaanaan ku dhigtay marka alxamdulilah adi qorsheyga wuxuu ah inaan wadankii ku laabto soomaaliya maadaama muddo fog ay ugu dambeysay waxaa weyaan kabacdi hooshaan kale iyo in xayiraado la saaray iyo diyaaradihii iyo cudurkii inuu saaid usoo batay hooshaan kala soo baxday tikitka marka saas oo ii kansalmay xuseenow hadda maxaa idin qorshaysan marka walahi hadda qorshaheena waxay tahay horta diyaarado badanaa la kansalay oo tigidyo badanaa la kansalay sidii fly dubay oo kale qadra airways bilaago ani ahaan hadda fly dubay aa ii jirneed marka markay diideen ee dheheen maxaa lahaa ee baanka soo rogeen saasoo ku kansalmay tikitka kadib waxaan isku daynay qadar airways oo iyadana markaa furneed oo shaqaynaysay iyadana si lamida way kansaleen marka mar walbaba maxaa la dhowr diyaaradoodaasi kansalooya tikityada oo maxaa la baan soo rogooyo dad badan ayaa qorshaystay inay la soomaan amba ay la ciidaan reerahooda sida dhallinyarada wax ka barata indiya oo qaarkood dib u noqoshadooda ugu weyn ay ahayd farxadda ciidda iyo la jirka qoysaskooda bishan soonqaad aada iyo aad haa dabcan haa qof walba saasuu ku fikirayay oo wuxuu islahaa ramadaanka inta ka dhiman faamiliga lasoo soon ciidda xiliyada farxadda ka gaarsii qof walba saasoo islahaa wayna iska adagtahay kulle arday markii layahay oo qurbo la joogo xiliyada ramadaanka xiliyada ugu adagay kamid tahay oo runtii shaqo badan iyo maxaa la howlo badan in la qabto u baahan marka isku mid maahan faamiliga markaa la joogtid markaa keliya meel joogtid marka ka arday ahaan anaga waxaan islahayn ka faa'iidaysta oo xilli wanaagsan waqtigiina la soo qaata faamiliga ciidana kaga faa'iidaysta marka howshaan baa nagu imaatay insha allah weyna iska hagaagiye indiya gobollada qaar iyo caasimadda delhi waxaa la geliyey bandow xilliyada qaar oo aan la ogolayn isu socodka dadweynaha ibraahim cumar baafe wararka v o a magaalada melbourne dalka australia
markana waa xubintii ciyaaraha iyo maxamuud mascade
kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqdaada ciyaaraha aan ku bilaaba ee horyaalka wadanka sbain kooxda kubadda cagta ee atletica madrid ayaa lumisay fursad ay ku dheeraysan lahayd hogaanka horyaalka dalkaasi oo xilli ciyaareedkan aada moodo in si adag kooxaha dalkaasi ugu loolamayaan goor dambe oo habeenkii xalay ahaa kulan ay la ciyaartay kooxda atletic bilbaw iyo atletica madrid waxaa lagaga soo badiyey laba gool iyo hal taasina waxa ay keentay in ay saddex dhibcood halkaasi ku lumiso fursadtaa la mida waxayna khasaarisay maalintii sabsida ahayd kooxda kubadda cagta ee real madrid oo bareeja eber iyo eber ah isla dhaafi waayeen kooxda kubadda cagta ee real batis laakiin fursadaha ay lumiyeen labada kooxood ee madrid ka wada dhisan ee real iyo atletico waxaa ka faa'iidaysatay kooxda kubadda cagta ee barcelona oo goor sii horeysay oo shalay ahayd kulan ay la ciyaartay kooxda kubadda cagta ee valerial ku soo badisay laba gool iyo hal kooxda kubadda cagta ee valerial ayaa gool la hormartay oo ciyaaryahan jugweza uu gool u dhaliyey kooxda kubadda cagta ee valerial daqiiqadii labaatan iyo lixaad laakiin ciyaaryahan antoine grishman ayaa isla qeybtii hore ciyaarta laba gool oo qurux badan u saxiixay kooxdiisa kubadda cagta ee barcelona laakiin qaybtii dambe ee ciyaarta kooxda kubadda cagta ee valerial mid ka mid a xidigahooda ayaa loo taagay calaamada guduudan taasina ma aanay u suuro gelin valerial inay goolkii hore ay la timid mid kale ka daba keento kooxda kubadda cagta ee barcelona ayaa kulankaasi saddex dhibcood oo ay aada ugu baahnayd ka qaadatay kooxaha atletica madrid iyo real madrid ayaa ciyaaray min soddon iyo saddex kulan halka kooxda kubadda cagta barcelonana ay ciyaartay soddon iyo laba kulan oo kulan dheeri ah horteed la ciyaaray kulanka dhiman ayay kooxdu waxa ay maalinta khamiistaha la ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta ee garanada markaasi isku kulamo ayay ciyaareen saddexdaasi kooxood waxayna taasi suuro gelin doontaa in barcelona ay hogaanka kula wareegto hal dhibic hadda waxaa hogaaminaysa hogaanka kooxda kubadda cagta ee atletica madrid oo toddobaatan iyo saddex dhibcood leh halka barcelona real madridna ay toddobaatan iyo kow dhibic kooxdiiba leedahay waana taas fursadda ay haysato kooxda kubadda cagta barcelona kulanka khamiista haddii ay badiso in ay hogaanka la wareegi doonto horyaalka waddanka sbain ayaa xilli ciyaareedkan u muuqda mid aan la saadaalin karin cidda guulaysanaysa dhinaca iyo waddanka ingiriiskana haddii aan jalleeco waxaa toddobaadkan la ciyaaray koobka kama dambaysta ee loo yaqaano kaalin kaabka waxaana kooxaha kubadda cagta ee tottenham hotspur iyo manchester city oo ku kulmay garoonka wembley stadium garoonka markii ugu horreysay kasoo qayb galay taageerayaal labada dhinaca oo aan sidaa u badnayn laakiinse kulanka u ahaa mid aada u adag labada kooxoodna ay fursado badan heleen ayaa kooxda kubadda cagta ee manchester city waxa ay ku guulaysatay hal gool iyo waxba oo ciyaaryahan laboorta daqiiqadihii ugu dambeeyay ciyaarta kubad baallaha ka timid uu madaxa shabaqa kula hubsaday waxaana macalinkooda guardiola oo ciyaarta kadib warbaahinta la hadlay uu sheegay inuu aada ugu faraxsan yahay in xidigihiisu ay koob ku guulaysteen xilli ciyaareedkan kulamada kale horyaalka wadanka ingiriiska la ciyaaray toddobaadkan waxaa ka mid a kooxda kubadda cagta ee manchester united ayaa kulan adag oo ay la yeelatay kooxday xafiiltamaan ee leadis united waxaay ku kala baxeen eber iyo eber oo labadaasi kooxood waxa goolala waa ay iska dhalin waayeen xuseen mudane in kooxda kubadda cagta ee manchester united ay lumisay fursad ay ugu soo dhowaan lahayd kooxda kubadda cagta ee manchester city oo iyadu u muuqanaysa in ay koryaalka wadanka ingiriiska xilli ciyaareedkan ku guulaysan karayso kooxda kubadda cagta ee westbromich albion ayaa iyana lumisay fursad ay kaga carari lahayd ku noqoshada ciyaaraha heerka labaad ee wadanka ingiriiska kadib markay barbaro laba iyo labaha la gashay kooxda kubadda cagta ee astonvilla kooxda kubadda cagta ee westbromich albion ayaa waxay ka mid tahay saddexda kooxood ee ugu hooseeya horyaalka wadanka ingiriiska waxaana xilli ciyaareedkani u muuqanaysaa koox rajadeedu marba marka ka dambaysa ay god sii galayso una eg koox ku noqon doonta ciyaaraha heerka labaad ee wadanka ingiriiska dhinaca iyo wadanka talyaanigana kooxda kubadda cagta inter milan ayaa kusii siqaysa hanashada horyaalka wadanka talyaaniga oo ay ugu dambeysay muddo haatan laga joogo toban sannadood kooxda kubadda cagta ee inter milan ayaa kulan adag oo ay habeenkii xalay ahaa la ciyaartay kooxda kubadda cagta ee verona waxa ay ku soo badisay hal gool iyo waxba oo ciyaaryahan dermian ayaa goolkaasi u saxiixay kooxda kubadda cagta ee inter milan yuventus ayaa barbaro lagu celiyey oo kooxda fiorentina ay isla dhaafi waayeen hal iyo hal kooxda kubadda cagta ee yuventus ayaa iyadu haatan ku jirta kaalinta afraad halka atlanta oo soo badisay habeenkii xalay ahaa goor dambe oo bolonia shan gool iyo waxba kaga soo badisay ay kaalinta labaad soo fadhiisatay ac milan oo ciyaari doonta maanta ayaa haddii ay badiso kaalinta labaad soo ceshan doonta wagaaga dhegeystayaal barnaamijka faaqidaada ciyaara toddobaadkan inta ayaan kusoo koobaya tan iyo kulan dambe waa mascadoo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayuu mahadsanyay maxamuud mascado nala socodsiinayay xubintaasi ciyaaraha markana dhegaystayaal daqiiqadaha inoo haray mar kale nala dhagaystaa qodobadii wararka caalamka ugu doorkaroonaa iyo jacfar kuukaaye xafiiska qaramada midoobay ee soomaaliya ee magaciisa loo yaqaano unsom ayaa sheegay inuu aada uga walaacsan yahay rabshadaha ka dhacay magaalada muqdisho shalay iyo xalay iska horimaadyada ayaa dhex maray ciidamada dowladda iyo ilaalada qaar ka mida musharaxiinta madaxweyne qoraal kooban oo unsom ay soo dhigtay twitter-ka ayaa lagu yidhi waxaannu ka walaacsannahay rabshadaha ka dhacaya muqdisho waxaannu ku baaqaynaa deganaan iyo isxakamayn heerka ugu sarreeya ah oo ay muujiyaan dhammaan dhinacyada rabshaduhu xal uma ahan ismariwaaga siyaasadeed ee hadda waxaannu ku boorinaynaa dhammaan dhinacyadu in ay si degdeg ah dib ugu laabtaan wadahadallada waxaa sidoo kale hore baaq kan la mid ah xalay u soo saaray safiirka midowda yurub ee soomaaliya nicolas barlanga oo ka codsaday dhinacyadu inay muujiyaan dulqaad waxaanuu sheegay in loo baahan yahay in la ilaaliyo hay-adaha dowladnimada iyo wadahadallada waxa uu ku goodiyey in lala xisaabtami doono kuwa ka mas-uulka rabshadaha dhinaca kale xaaladda magaalada muqdisho ayaa maanta degan hase yeeshee dhinacyadii shalay dagaalamay ayaa weli kala jooga goobahooda ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble oo xalay hadlay ayaa sheegay in uu aaminsan yahay in wadahadal keliya lagu xallin karo xaaladda taagan isagoo tilmaamay in dadaalada wadahadallada uu isagu horay u bilaabay ay xukuumaddu sii xoojin doonto islamarkaana uu ku rajo wen yahay in dhammaan tabashooyinka jira guul iyo isfaham laga gaaro wararka laga helayo wadanka nigeria ayaa sheegaya in weerar ay kooxa mayal adagi ku qaadeen ciidamada dalkaasi ay ku dileen tobanaan askari oo ka tirsan milatariga nigeria hub fara badanna ay ku qabsadeen ugu yaraan koob iyo soddon askari oo nigeriyana ayaa la dilay markii dabley taabacsan ururka isis ay weerar gaadmaha ku qaadeen kolonyo ciidan ah oo galbinaysay hub maleeshiyada ayaa sidoo kale xero taraar ku samaysay saldhig ay ciidamadu leeyihiin oo ku yaala gobolka borno ee waqooyi bari dalka nigeria sida ay la wareedyo dhinaca milatariga u sheegeen wakaaladda wararka e f b isniintan maanta haatana dhegeystayaal nala dhegeysta heestaan dabacsan
idaacaddeenii galabnimo oo idinla socodsiinayeen anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab iyo sahre cabdi axmed intaa ayay nooga dhan tahay tan iyo idaacaddeenna fiidnimo dhammaanteen waxaannu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
كل يصلي لعلكم عليكم